bismi illaahi raxmaan raxiim waxaynu samaynaynaa insha allahu tacaala inamadu intay diyaargaroobayaan su-aalaheennii ayaynu sii wadanaynaa waxaynu isku ogeyn inaynu maantoo kale su-aalihii shalay toole cashirka inoogu dambeeyey in laga shaqeeyo kolkaa kolley raggu way qaybsan yihiin saddex guruub ayaynu mar kasti ahaan doonaa haddii ilaaha yidhaahdo hadduu ilaaha yidhaahdo gruubkayga midigta ah iyo gruubka iga soo horjeeda iyo gruubka dhinaca bidixda igaga beegan saddexdeennaa gruub ayaynu u kala qaadan doonaa haddii rabbi ogolaado calaamadaha ismiga lagu garto ayaynu maraynay calaamadaha ismiga sidaan ognahay shanta nambar ee ugu dambeeya ayaynu xalay shalay isku ogeyn inaad ka soo shaqaysiin shanta nambar ee ugu dambeeya waxaa ka bilaabanayaan tadaker hadaaka allaahu waqca suyuufinaa bibaabi qudaysin waalmakaru casiirun ninkaa fulayga ah ama ninka gabayaaga ah ee fulayga sawiraya dagaalka tegey kadibna isleh allayaa shimbir yar oo laba baal leh kuu keena oo intuu shimbirtaa ku saaro meesha aad kaga baxsatid waxaynu doonaynaa haddaba hadaakallah kaafka bal ka sheekeeya tadaker hadaaka allah hadaaka kaafka ku jiraa ma ismi baa ma ficil baa ma xaraf baa sheekh cabdiraxmaan oo xagga midigtaydaan u dhiibaya tadaker hadaaka allah hadaaka kaafkaasaan doonaya sheekh cabdiraxmaan waa ismi waaye maxaa ku garatay kaafka hadaaka ku jiraa inuu ismi yahay okay waxaad odhanaysaa haddaad waa ficila min baa geli kartaade odhanaysaa min maxaad odhan kartaa markaa hadaaka kaafka ku jira markaad isminimadiisa caddaynaysid minka baan odhan karaa kol hadduu min ay geli karto ama xaraf jaarba inuu ismi yahay baa la gartay hadaaka allaahu ereyga allaah ah ayaynu doonaynaa arday ka shaqeeya allah ma ismiba isle maxamed haye nacam imise daliil baad u haysaa allah inay ismi tahay haye waa kow al baan u hayaa baa tidhi alif al un baad u haysaa sheekh bal ku noqo horta alif iyo laam lama yidhaah iska ilaaliya al baa la yidhaahdaa waayo haddaan fi idhaahdo fa iyo ya ma cid baa garanaysaa fi fa iyo ya haddaan idhaahdo lama ogolo ereygu hadduu laba xaraf gaadho in la kala qaado waa in sidiisa loogu dhawaaqaa sheekh maxamed wuxuu yidhi anigu allah inuu ismi yahay markuu jumladan ku jira hal daliiloo quraan u haya halkaa daliilna waa casha sheekh ka noq marka wax kalaa jire ku dar may toddoba calaamo oo quraynu soo dhigannay toddobadii wax kamida ku dar hayaa xamse isnaad eeg waxaynu iska ogeyn kelmad kaste oo wax samaynaysa isnaad baa ku jira isnaad iyo al ayaynu ka qaadanay jazaaka allah khayr waqca suyuufina xamsaaan u daynayaa istaag xamsow ereyga waqca waqca waa inaad ii caddaysaa inuu ismi yahay iyo inuu ficil yahay iyo inuu xaraf yahay ma ismi baa waqca imise daliil baad u haysaa waqca inuu ismi yahay oo hadda ku jira waqca inuu ismi yahay maxaad u haysaa hal daliil baad u haysaa waan kugu waafaqsanahay jazaaka allah khayr haye halkaa daliil waa maxay waa idaafa ku jirto oo waqciga suyuuf baa loo idaafay ardey waxaan isku sheegaynaa waqaca haddii la yidhaho ka labaad la xarakeeyo waqaca haddii la waa ficil oo u dhacay weeyi laakiin haddii ka labaad la reebo oo waqca la yidhaha waa ismi oo nown buu noqonayaa ama infinitive wixii la odhan jiray ayuu noqonayaa waqca waa dhicidda lafteedii waqacana wuu dhacay bay noqonaysaa waxaan doonayaa xaggaa dambe nin maxamuud la yidhaha baa iga muuqda sheekh maxamuud nacam istaag sheekh maxamuud waqca suyuufina ereyga suyuuf ah ma ismi baa ma ficil baa ma xaraf baa ha waa ismi maxaad ku garanaysaa suyuuf inay ismi tahay imise daliil tiro ii sheeg hal laba saddex maxaa tidhi hal daliil baad ku garanaysaa waqca inay ismi tahay idaafada sheekh wax kalea ku jire ku dar waqca suyuufina waqcadaasi kow idaafada waad ku saxan tahay oo suyuuf baa loo idaafeeyey suyuufta waa la idaafeeye naadaa loo idaafeeyey soo maaha daliil labaad baa ku jira soo sax oon idaafada ahayn u yar fiirso un toddobadii calaamadoodeen shalay isa siinay maskaxda sidaa u yar mari wax kale kasoo ka soo saari doontaaye waqca suyuufina suyuufi khafdaa ku jira jazaaka allah khayr laba daliil baynu u haynaa suyuufina inay ismi tahay labada daliil midi waa idaafada midina waa khafdaha haye suyuufina naada ka warran haddaba yaa ka warramaya naada suldaanka ma u dhiiba waaye haye nacam suyuufina naadaa ka sheekee sheekh halkaa daliil baad u haysaa sheekh halkaasi daliilu maaha ilaahay qur-aanka wuxuu ku yidhi haadaa yawmu yanfacu saadiqiina sidquhum yawmu waa mudaaf oo jumladan ka dambaysa yanfacu saadiqiin baa loo idaafeeyey waxaan idinku idhi idaafadu labada eree laysku idaafaynayo ka horo qura un bay daliilu tahay kolkaa suyuufina idaafada ku jirtaa suyuufta horun bay u tahe naada uma aha isnaad okay isnaadku wax majruure iyo wax mansuubo toona af carabiga ma galo ee wax majruure ma galo is- wax majruure isnaad ma galo asalba waxaad odhanaysaa calaamad ku jirtaa ma jirte wax geli karaan raadinaya ii raadi sheekh wax geli karaa suyuufina naadu inay ismi tahay wax geli kara ayaynu doonaynaa istaag sheekh calaamad geli karta hadda calaamad ku jirto ka muuqataa ma jirto saw ma aha wax geli karaan kaa rabaa min haddaad ka horreysiisa ka waran ilan min xaraf jaar baa wax kastay xagga hore ka martaa ismi buu noqon jiray minna haddaan idhaan ka waran ha shukran waayi waxaan doonayaa bibaabi qudaysin ereyga bibaabi ah bibaabi kelmadda bibaabi ah baabi baan doonayaa inay ismi tahay yaa i caddaynaya haye ba waa shukran waa run ba baa gashay waa sax khafdana wuu galay waa sax waa calaamad labaad xabad saddexaad baa jirta bibaabi qudaysin eeg ma kala hadhayso way wada socdaa idaafaa ku jirta saddex daliil ayuu u sheegay suldaanku halkaa waa in ba'da hore waa khafdaha waa idaafada jazaaka allah khayr haye xagganaa culimo xagganaa la rabaa sheekh bibaabi qudaysin ereyga qudaysa baynu rabnaa inuu ismi yahay iyo in kale in la caddeeyo qudays haye sheekh haye nacam qudaysin inuu ismi yahay in kale istaag qudaysin ma ismi ba mise maha ismi haye maxaad ku garanaysaa inuu ismi yahay shukran tanwiinta waa hal calaamo calaamad labaad igu dar oo meeshaa ku qarsoon baa jirte waa khafdo eeg haddaad aragto laba hoos dhig tanwiintu waa nuunka qarsoon baan idinku idhi kasraduna way ku jirtaa meeshaayo way ku qarsoon tahay culimo waxa wanaagsan waxa wanaagsan insha allahu tacaala si wakti badan una inooga qaadan maalin kaste waxbaan iska weydiinayna haddii rabbi ogolaado waxaana laynaga rabaa ardayda in liis aad soo samaysiin baa fiican ragga su-aalaha diyaarka la'a ee ka jawaabaya liis soo sameeya waxaan idinka rabaa iyagoo maktuub oo buugad ku soo qorteen halkan kuma saxayna waan iska qaadanaya maalinta markaan soo noqdo ayaan arday kasta natiijadiisii ayaan soo tuuri doonaa insha allahu tacaala kolkaa buugna waad inoo soo qaadi doontiin liiskaana ragga jawaabaha diyaarka u ahow liiskaa waa inaad soo xulatiin ood soo geshiin kolkaa ardayga aan ka jawaabaynin ee dee la moodo inuu iska keen dhex fadhiyiyo ardayga kalea soo kala baxaya ma ogtahay midda kale haddaad doonaysa inaad wax barato ama waa laga muuqdaa ama waa laga maqnaadaa ama si fiican wuu igu adag yahay haysodhan hadduu adag yahay wax adag unbaa la jilciyaa sheekh ma wax jilicsan baa la jilciyaa mise wax adag ka la doonayaa waa kuu ku adag yahay kugu jilicsan yahay lama rababa ka alla kaaha uu ku adag yahay ayaynu rabnaa maanta oo kale markaan su-aalaha bilaabayo aniga ayaa wax idin weydiinaya laakiin cashirka markaan dhigayno cashir kastoon dhigno shanta minid ee u dambeeya waxa su-aala eed qabto anaad i weydiinaysaa ee adiga fahamkaaga ku xidhan waxaa kaloon idiin sheegayaa culimo sababta keensata inaynu noqonno weel xagga dambe ka dabo ka daloola culimmadu dhegtanay waxay nagaga akhriyayaanoo tan kalun baynu ka sii daynaynaa ma isweydiiseen horta sababtaa ma isweydiiseen culimo saddex sababood ayaa cilmiga barakada u diiday wallahi saddexdaas sababood intay jiraanna baraka yeelan maayo saddexda sababood ee cilmiga barakada u diiday inuu qofku wax barto iyo inuu barako yeesho horta kow ixtiraamkii culimadaa meesha ka baxay ixtiraamka culimadu kol hadduu meesha ka baxo cilmigay kuu sheegayaan ilaahay kuu barakayn maayo taa ogow horta ilaahay kuu barakayn maayo taa ogow waa mid la hubo oo yaqiina weeyaan ha ka shekeeye qodobka labaad ee cilmigeennan barakada ka qaaday waxa weeye ardaydu xalqad ma samaystaan ardaydu xalqad ma samaystaan cashirka laguu dhigo ha ka bixinoo albaabka ha ka boodinoo sheekhaaga ha ka sii horaynine soo hadhoo xalqad samaysta oo ilaa toban jeer cashirka ku soo celiya oo iska saxa oo halka adag soo celiya waa qodobka labaad culimmadeenna waxaynu dareemaynaa ninka kitaabka muhadabka a qoray waa culimada ragga ugu waaweyn buu ku jiraa caalam alislaami manaajicdiisa dee ugu sarraysa abu isxaaq ashiraazi nawowi allaha u naxariistee ninka minhaajka qoray isagoo kitaabkaa sharxayuu dhexdiisa ku dhintay waxaan uga socdaa abu isxaaq wuxuu yidhi markuu hadlayay qaabka wax loo akhristo ama loo barto weligay sheekh hal cashira ima akhriyo buu yidhi hadduu se ii akhriyo anigu boqol jeer baan ku celiyaa imise jeer baad cashirka ku celisaa lagu dhigay boqol jeer ma gaadhsiisaa naftaada go-aan rasmiya la yeelo haddaad naftaada si rasmiya go-aan ula yeelato oo cashirka aada go-aansato inaad calal aqal labaatan jeer soo akhrido waa la hubaa inaad ka muuqan doonto eg waxa weeyaan marka koobaad culimmadaada inaad ixtiraamto marka labaad inaad adigu naftaada go-aan rasmiya u sheegto oo run ah inaad u sheegto ood ama labaatan jeer ama boqol jeer ama konton jeer ama saddex jeer in adigu hesh naftaada aad heshiis kula gasho oo cashirka aad ku soo celinaysid qodobka saddexaad waa inay ardaydu xalqad samaystaan saddexdaa qodob haddaynu samayno ardayay in sha allahu tacaala waa ilaahay waxaan ka rajaynaynaa inaynu ka muuqan doono labadoo qodob laba qodob oo kale ayaa jira labada qodob ee kale waxa weeye kitaabka aad akhrisanaysaa inuuna kitaab weyda ahayn macnaheedu waxa weeye haddii manhaj haddii cashir haddaad qaadanayso cashirkan manhajka iyo kitaabka uu ka soo baxayo waa la qiimeeyaa haddii wax weyda lagu dhigo weligaa aflixi maysid arday unbaad ahaani waayo halkan ay xogtu kaaga imanayso ayaan aqoon badanba sidanin qodobka kale lagu daraa waxa weeye cidda kuu gudbinaysa haddayna aqoon u lahayn oo keligii uu waan isbaray uu ku leeyahay kitaabkanan unbaa akhriyoo isbaray sheekh ma soconayso ummaddeennani waa ummad isnaad haddaadan sheekh u lahayn kitaabka ummadda waxba ha ku daalinin waxaan uga socdaa markaa culima waxaan uga socdaa haddii shantaa tallaabo aynu isla yeelanno muddo deg dega ayaynu aflaxaynaa oo aynu ka midho keenaynaa laakiin shantaa tallaabo qayb ka mid ihi intay inaga maqan tahay shantaa tallaabo qayb kami mid ka mid intuu kaa maqan yahay weli laangaraa tahay la soco su-aalaheennii halkaasaan ku daysanay inta kale insha allahu tacaala waxaynu samaynaynaa hadduu rabbi ogolaado waa laga soo shaqayn doonaa gacanta cashirkeenna ayaynu hadda bilaabanaynaa bismi illaahi araxmaan araxiim calaamaatu lafcaal ficiladu calaamooyin bay leeyihiine waa calaamadihii ficilada kani culima ficil markaan doonayno sow ismiga kamaynaan soo warbixin calaamadiisa hadda waxaynu rabnaa inaan ficilka calaamadiisii sharaxno ficilka calaamadiisii baynu hadda sharxaynaa waa calaamaatu lafcaal ficilkii haddaba saddex buu u qaybsamay maadigu calaamad gooniya ayuu inaga rabaa mudaaricuna calaamad gooniya ayuu inaga rabaa amarkuna calaamad gooniya ayuu inaga rabaa saddexdaa ficil mid kaste calaamooyinkoogii waa inaynu raadinaa ama aynu helaa calaamaatu lafcaal ficilada calaamooyinkoogii maadiga ila soco laba calaamadood oo muhiima oo maadiga lagu yaqaano ayaa jira maadigu macno ahaan waa wax tegey laakiin laba calaamadood oo aada u waaweyn oo maadigu uu leeyahay ayaa jira lilficli lmaadi ficilka maadi waxa u sugnaaday calaamaatun calaamooyin kasiiratun fara badan minhaa waxaa ka mida maayeli kan soo socda laba ka mida ayaynu doonaynaa inaynu halkan ku sharaxno waa taa-u ta'niif asaakina ta'da la yidhaha taa-u ta'niifka ee reeban taa-u ta'niif asaakina ta'da la yidhaahdo ficil maadi bay calaamad u tahay horta ta'daasi waa ta dheer ta'du inta siyooday u qoranta ma taqaanin af carabiga marbuudo iyo maftuuxa loo qaybiyaa ta'dan haddaba ficilka maadi gashaa waa maftuuxa waa ta ta dheere weeyaan waa ta dheer ficilka xagga hore kama gasho xagga dhexena kama gasho xagga ugu dambeeyuunbay ka raacdaa wayna reeban tahay qaala maxaad odhanaysaa markaa taa u tacniis ku daraysid qaala qaalat baad odhanaysaa ta'dii baad ku daraysaa qaalat jaa'a maxaad odhanaysaa markaa ta'da ku daraysid jaaat baad odhanaysaa jaaat jalasa maxaad odhanaysaa markaa ta'da ku daraysid jalasa jalasat baad odhanaysaa macnihiina gabadh buu noqonaya qaalana wuu yidhi weeyi qaalatna way tidhi wey way tidhi haddaba haddaad aragto erey kastoo ta'daasi ay ku jirto taa u ta'niis ama aqbali karaya oo qaadan karaya waxaad ogaataa inuu ficil maadi yahay haddaan ku idhaahdo dahaba waa maxay waa ficil maadi baad i odhanaysaa daliilka ii raaci markaan ku idhaahdana taa-u ta'niis asaakina ayuu aqbalayaa baad odhan oo maxaad odhan dahaba ku dara ta'dii dahabat baad odhanaysaa dahabat way tagtay wax kaste oo ta'daa aqbali karaaba waa maadiyo horta taa ogow waa kow calaamadda labaad culimo waxaa jira lix ta-ood oo laysku yidhaahdo damiiru ra- oo laysku yidhaahdo taa facalta lixda ta-ood ee af carabiga taa facalta laysku yidhaahdo erey kaste ama ficil kaste oo xagga dambe ay ka raacaan maadi buu noqonayaa ee la soco haddaba taa facalta maxaa laysku yidhaahdaa jelasa sawmaarkiisid jelasa ta yaroo godan baa xagga dambe ka raacda oo maxaad odhan ku dhawaaq jelasa jelastu macnihii waa maxay jelastu markaan idha ta'daa godan markaan ku daro jelastu anaa fadhiistay weeye aniga ayaa fadhiistay weeye ta'daasi waxay inoo sheegaysaa ereygan ka horreeya inuu maadi yahay waa wax tegey jelastu waan fadhiisanaya ayaan lagaa maqlin haddaan fadhiisanaya jelastu waan fadhiisan doonaana yaan lagaa maqlin jelastu fadhiisanayaan lagaa maqlin war waa maadi ta'danaa sheegaysa inuu waxani wax tegay yahay oo dhacay oo mar hore la qabtay jelastu waan fadhiistay mar horaan fadhiistay weeye jelastu waan fadhiistay waa ta'da koobaad waa ta'da godan culima taa facalta ta'deeda labaad ilan waa lix baan idin idhiye waa ta' kor dhabanoo ficilka iyaduna halkaa ta'daa godan uun fadhiisanaysa maxaan odhanayaa jelasa jelasta baan odhanaya ta'da waan kor dhabaya jelasta war adigaa fadhiistay jelasta war adaa fadhiistay jelasta markaan jelasta idhaahdeen ta'daa aan sidaa u kor dhabo een jelasta idhaahdo war adaa fadhiistay markaan idhaahdeen sidaa u kor dhabo ta'daa korka dhabani waxay noqonaysaa erey caddaynaya kan ka horreeya inuu maadi yahay jelasadu inay maadi tahay waxaa caddaynaya ta'daa kor dhaban waana ninkoo quraa lagula hadlaa jelasta war adaa fadhiistay gabadha markaynu la hadlayno taa hoos dhaban baynu ku daraynaa ficilka oo maxaynu odhanaynaa jelasti inanay adigaa fadhiisatay inantu waa jelasti ninkuna waa jelasta ka hadlayaana nin iyo dumar wuxuu dooni ha noqde waa jelastu maxaan idhaahdaa labada qofeed la hadlaysid rag ha ahaadaan ama dumar ha ahaadaan tumaabaa lagu daraya oo maxaan odhan jelastuma jelastuma war labadiinan baa fadhiistay ragga badan maxaan odhanayaa tum baan ku darayaa maxaan odhanaya ragga badan jelastum war idinkaan niyahow fadhiistay dumarka badan maxaan odhanayaa jelastunna dumarow idinkaa fadhiistay imt imise to-ood baan hadda kuu sheegay lix baan kuu sheegay ninka maxaan odhanayaa jelastu waa anaa fadhiistay ka lalaha ka hadlaya nin iyo dumar wuxuu dooni ha noqdee jelastu anaa fadhiistay waa kolba qof ka hadlaya maxaan odhanayaa ninka lala hadlayo jelasta waa ka labaad maxaan odhanaya gabadha lala hadlayo jelasti maxaan odhanaya labada qof ee lala hadlaya ragna way noqon karaan dumarna jelastuma maxaan odhanaya ragga badan jelastum maxaan odhanaya dumarka badan jelastunna lixdaa ta-ood maxaa magacooga loo yaqaanaa ii sheega taa facalta baa la yidhaha lixdaa ta-ood maxaa loo yaqaanaa taa facalta baa la yidhaha waxay calaamad u yihiin maadiga oo qura mudaarica ma galaan amarkana ma galaan ismigana ma galaan xarafkana ma galaan culimo intaa ilo ogaada taa facalta maxaa ka sii horreeyey oo calaamad kaloo maadigu lahaa ahayd taa-u taaniif jelasad taa-u taaniifkuna maadi un bay u gooni ahayd haddaba culim waxaad ila fahantiin labadan ta-ood ila eega labadan ta-ood taa-u taaniifku waa xaraf taa-u taaniifku iyadoo is ficil maadi calaamad u ah oo sheegaysa waxaanay ku jirtaa inuu maadi yahay iyadu laf ahaanteeda waa u xaraf iminka jaaad haddaad tidhaha jaaad waa ficil maadi kelmadani waxaana inoo caddeeyey ta'dan taa-u taaniifka ah laakiin taa-u taaniifku sideeda waa u xaraf taa facaltana taa facalta ma garanaysiin lixdii ta-ood ee taa facalta aan nidhi lixdaa ta-oodba waa ismi iyagu lixda ta-oodba waa maxay waa ismi oo inay ismi yihiin toddobadii calaameen soo dhiganay isnaadkiibaa ku jira haddaan idhaha jelastu yaa wax samaynaya fadhiga yaa samaynaya dee ta'da qofkan hadlayo ta'da aa samaynaya isnaad baa ku jira markaa inay ismi tahay isnaad baa lagu garanaya waxaan ka horreeya inuu maadi yahayna iyagaa caddaynaya culima waxaa lagu kala gartaa taa-u taaniifka iyo taa facalta taa-u taaniifka xarafka ka horreeya fadxuunbuu sitaa qaalat ta'dan xarafka ka horreya fadxu sidanaya jaaat taa-u taaniifka ka ka horreeya waa fadxo taa facaltana ka ka horreeya waa reebniinuun jalastu eegsiinkii jalastu ka kalena jalasad buu ahaa way kala duwan labadaa calaamadood buu maadigu leeyahay ila soco lilficli ilmaadi ficilka maadi waxaa u sugnaaday calaamaatun calaamooyin baa u sugnaaday calaamooyinka oo kahiiratun fara badan minhaa waxa ka mida maayeli ka soo socda ayaa ka mida taa-u ta'niifi taa-u ta'niifkii weeyi asaakinatu ee reebnayd mithlu qowlillaahi tacaalaa ilaahay qowlkiisa oo kaleba soo qaado qaalat waxay tidhi gabadhaasi rabbi yaa rabbi rabbiyow annaa yakuunu lii seebuu iigu ahaan weladun ilma sideebuu iigu ahaanoon ilma u dhali walam yamsasnii imaba taabanin basharun bashar ilaahay abuurayba ima taabanine waa maryam ilaahay ha u naxariisto waxaynu dareemaynaa nebi ciise markay uureysanaysay ayay isku aragtay inay xaamilo tahay oy uur leedahay markaasay yaabtay markaasay tidhi rabbiyow sideen ilmo u dhali ninba ima taabane wax nin ah wax lab ah oo itaabtayba ma jiro way yaaban tahay maryam way yaaban tahay ninba ima taabane ilah huseen ilmo u dhalaa ilaahay awooddiisu ina tusayeeyo ilmaha ina bani aadam qaabka loo abuuro mar aabbo oo qura laga abuuraa aabbo qura mar laga abuuraa xaawo yaa dhalay yaa laga abuuray xaawo xaawo yaa laga abuuray aadam oo qura laga abuuray waa aabbo qura marna hooyo qura laga abuuraa ciise yaa dhalay oo laga abuuray waa maryam oo qura marna aabbiyo hooyo la-aantood buu ilaahay abuuraa markuu doono aabbiyo hooyo mid toona looma baahna aadam maxaa laga abuuray ma aabbaa ma aabbaa laga abuuray mise hooyo mise midnaba midnaba midna labadaasoo laysku geeyey baa laga abuuray aabbiyo hooyo kulmay baa laga abuuray innaga maxaa laynaga abuuray aabbiyo hooyo isku tegey baa laynaga abuuray oo sidaynu u badan ilaahay awooddiisu inagu tusinaya si una gaalku u odhanin lab iyo dhadig markay isku tagaan unbu ilmuhu dhashaabo ilan gaalku odhan karaaye ilaahay awooddiisuu ku tusaya ayuu ku leeyahay sidanna waan karaa sidanna waan karaa sidanna waan karaa ha yaabin haddaba qaalat waxay tidhi gabadhaasi rabbi rabbiyow annaa yakuunu lii seebuu iigu ahaan waladun ilmo sidee buu iigu ahaan walam yamsasnii ima taaban basharun basharbe qaale wuxuu yidhi kadaalika sidaasoo kadaaliki sidaadaasoo kale ayuu allaahu ilaahay yakhluquu abuurayaa maa yashaa wuxuu doono ilaahay siduu doonuu wax u abuuraaye ma waxay kula tahay ilahay in arrimihiisa la faragelin karo waa maya culima yaa ficil maadiya aayadda qur-aanka ah qaalat qaalat waa maxay markaa waa ficil maadi qaalat yaa caddaynaya inay qaalat ficil maadi tahay qaalad inay ficil maadi tahay waxa caddaynaya ta'daa yare ugu dambaysa taa-u taaniis baa la yidhaahdaa taa-u taaniisku sideeda waa maxay iyadu ta'du maxay noqonaysaa ta'du waa xaraf iskeeda ta'daasi xaraf bay noqonaysaa wa ka qowlilmu'adini mu'adinka qowlkiisaoo kale weeye mu'adinka qowlkiisa mu'adinku wuxuu yidhaahdaa qad qaamat isalaa waxaa dhowaaday salaada in loo kaco qad qaamat isalaa ay qaruba alqiyaamu lisalaa waxaa dhowaaday salaada in loo kaco hadda qaamad waa maxay ereygaa qaamad ee mu'adinku ku adimaya waa maxay culima waa ficil maadi yaa caddeeyey inay ficil maadi tahay qaamad ta'dan yar baa caddaynaysa oo taa u ta'niif asaakina baa la yidhaahdaa iyaduna sideeda waa u xaraf wa ka qowli shaaciri gabayaaga qowlkiisaoo kale weeye إذا قالت حذام فساندقوها فإن القول ما قالت حذام مفاعلة مفاعلة فعول مفاعلة مفاعلة فعول إذا قالت مركي تراهده حذامي إن أنت حذامئه هذا الهضي تراهده فصدقوها إسكر رميستا حذامي وحي تراهده رميستا وحوركي شاكتي وارهم فإن القول قول كربته ما قالت حدامي حدامي كي شيكتي وي هذا الرنا هذا ربته وكي حدامي شيكتي بو كيري ninkan gabayaaga gabayga tirinaya inantani wayn dhafiiqnay meel caqliga uu uuna rumaysanaynin ayay wax ka arki jirtay dunida waxaa la og yahay qofka ugu indhaha fiiqan iyo qofkii ugu dhaga fududaa bal ka waran ninku odhanaya meel ilaahay og yahay wadnaha qofkan ka maqlaya wadnaha qor qofka waynoo iman doonaa aduuka ku ag fadhiya wadnihiisa ma maqashid cadow idil reerkoogiiyo reer kalaa isku dhacayo reerkoogunbu habeenkii toosin jiray marka lagu soo duulayo war maxaa dhacay war wadnayaal badan baa soo socdee ka caawin buu odhan jiray inta lasii kaco lasii diyaargaroobo unbaa reerka kale gam loo joogsan jiray oo la dhammayn jiray kolkaa inantani inan aad u indhafiiqan bay u indhafiiqan bay ahayd waxa yar ee dhulka yaalla ayay meel intee le-e ka arkaysaa kadibna maahmaah maahmaah baa beydkan loo qaatay idaa qaalat xadaami xadaami hadday hadal tidhaa waxa anaa arkay hadday ku tidhaa fasadiquuha wardadaw rumaysta fa ina alqowla qowlka dhabti ihi maa qaalat xadaami waa xadaami kay sheegtay yaa ficil maadiya haddaba halkaa markaan doonayno ereyga qaalad waa ficil maadi yaa caddaynaya inuu ficil maadi yahay ilan waxaa la yidhi lowlaa lima lakaana alximaaru faqiihan lima haddayna jiri lahayn dameerku caalim buu noqon lahaa dadka maxaa kala saara su-aashaa kala saarta war bal waxaan ka jawaab lima muxuu wuxuu waxan ku noqday haddaba qaalad markaad tidhaahdo waa ficil maadi maxaa daliilu ah inay qaalad ficil maadi tahay culimo waa ta'dan yaree taa u taaniis asaakina la yidhaah ta'daa ayaa daliil u ah caddaynaysa waxaan inuu ficil maadi yahay iyaduna waa xaraf maa qaala alxadaami qaaladda dambena waa lamiduun calaamadda labaad waa taa facalta taa facalta imisaan ka dhignay tiraahaan waa imisa lix ta-ood ayaa jira lixda ta-ood ee taa facalta laysku yidhaahdaaba maadi oo qura ayay galaan taa facalta sideeda waa maxay iyadu ma xarafbaa ma ismibaa ma maay maxay noqonaysaa ismi bay noqonaysaa daliilkana i raaciya toddobadii maxaa ku jira isnaad baa ku jira culimo ibnu hishaam wuxuu yidhi caalimkii reer masar wuxuu yidhi wa anfacu lcalaamaat isnaadku buu yidhi calaamadda ugu nafciga badani waa isnaad ta'daa iminka al ma qaadanayso oo tanwiin ma qaadanayso oo calaa oo idaafo ma qaadanayso oo xarfuniddo ma qaadanayso isnaadkaasunbaad ka helaysaa isnaadku waa anfacu lcalaamaat baa la yidhaahdaa taa facalta waa calaamadda labaad kamaa fii haadihi اlamhila waxaan ka soo qaadanay dhowr tusaale taa facaltana qaala tacaala alle wuxuu yidhi markuu inala hadlayey qaala wuxuu yidhi subxaanaka nasahnidaadee maa yakuunu lii iima aha an aquulo inaan idhaahdo maa laysa lii wuxuuna ii ahayn bixaqin xaq waxaan ii ahayn in kunta in kuntu haddaan ahay qultuhu hadalkaa kii yidhi faqad calimtahu ilaahow adigaa og oo xogogaal u ah taclamu waxaad og tahay maa fii nafsii waxa naftayda ku dhex jira walaa aclamu anigu ma ogi maa fii nafsika waxa naftaada ku jira innaka adigu ilaahayow anta adigu callaamu lguyuubi waxyaabaha maqan oo dhanka xogogaalka u ah ee cilmiga dheeraadka u qaba ayaa tahay waxaan doonaynaa nebi ciise marka ilaahay qiyaamada ula hadlayo ayuu odhan doonaa waxaa la odhan doonaa nebi ciise maadaa dadkay soo caabuda yidhi dadku inay ku caabudaan maadiga ayaa faray markaasuu odhanayaa nebiyullaahi ciise calayhi salaam qaala subxaanaka maa yakuunu lii an aquula maa laysa lii bixaqin ilaahowna sahnidaada e iima aha kumana dhiiran karo inaan dadka ku idhaha waxaanan xaq u lahayn seen ugu odhan waxay ka dhigan tahay in kuntu qultuhu buu yidhi ilaahow haddaan dadka sidaa ku idhi faqad calimtahu adigaa u cilmi le in kuntu haddaba markaan idhaha ereyga kuntu waa ficil maadi waxaan ta'ada ahayn kuntu waa ficil maadi inay ficil maadi tahay maxaynu ku garanaynaa culimo waa taa facalta ayaynu ta'da lafteeduna waa maxay waa ismi oo isnaadkii baynu ku garanaynaa qultuhu ta'da ku jirtaa waa maxay qultuhu qultu ta'daa ku jirtaa maxay iyaduna noqonaysaa ismi bay ta'daasi noqonaysaa inay ismi tahay ta'daana maxaynu ku garanaynaa iyadana iyadana dee waxaynu ku isnaad ka kalena ficil maadi weeyi faqad calimtahu calimta ma arkaysaa waa ta'dii kor dhownayd waa taa facalta un calima waa ficil maadi oo ta'daasaa sheegaysa qaala tacaala alle wuxuu yidhi qaala wuxuu yidhi in kunta haddaad tahay ji'ta biaayatin aayadkii la yimid fa'ti bihaa noola kaalay in kunta haddaad tahay min asaadiqiin ragga runta sheegaya in kunta kunta ka warrama mayna ficil maadi ahayn yaa caddaynaya inay kunta ficil maadi tahay ta'daa kor dhabanoo taa facalta la yidhaah ji'ta ka warrama ji'ta waa maxay ji'tana waa ficil maadi oo yaa caddaynaya ji'ta inay ficil maadi tahay ta'daasa caddaynaysa in kuntada kalena waa lamidun qaala tacaala alle wuxuu aayad kale ku yidhi fa atat waxay ula timid bihi isaga qowmaha tolkeed bay ula timid taxmiluhu iyadoo xambaarsan waa maryam ayaa ciise tolkee tolkeed ula timid iyadoo xambaarsan qaaluu waxay ku yidhaahdeen yaa maryamu maryamaay laqad ji'ti waxaad la timid shay-an fariya shay aad soo iftirootoon dee xalaal ahayn baad la timid bay leeyihiin laqad ji'ti baan doonaynaa ereygaa ji'ti ah dhaar bay u raaciyeen qadii xaqiiqada ahaydna way keeneen jamac ahaanna way ula hadleen qaaluu waa maxay maqaalaba ma odaygoogibaa hadlay tolkeed markay ula timid inanka yar odaygiibaa u hadlo qaalaba mise jamac ahaan bay ula hadleen qaaluu jamacu waa khatar jamac ahaan bay inanta ula hadleen maxay yidhaahdeen markaa laqad laamkani waa dhaar qadanina waa xaqiiqa dhaar iyo xaqiiqa ayay isku raaciyeen gabadhaasi waxay la timid inuu yahay wax khatar ah haddaba waxaan u jeednaa ilaahay baa beri yeelay sidaynu ognahay laqad ji'ti ereyga ji'ti waa ficil maadi waxaan ta'da ahayn ji'ti waa ficil maadi inuu ficil maadi yahay maxaynu ku garanaynaa culimo ta'dan ku jirta ayaa taa facalta ah ta'duna waa ismi qaala tacaala alle wuxuu aayad kale ku yidhi wadkuruu xusa nicmatallaahi ilaahay nicmadiisa calaykum dushiina uu idinku nicmeeyey id kuntum waxaad ahaydeen acdaa'an dad cadow isku wada ah ayaad ahaydeen faallafa ilaahay baa isku keenay bayna quluubikum quluubtiinnii faasbaxtum waxaad noqoteen binicmatihi bisababi nicmatihi ilaahay nicmadiisa darteed ikhwaanan kuwa walaala abaad noqoteen boqol iyo labaatan sannadood bay dagaalamayeen reerka aayaddani ku soo degtay waa ansaar ansaar sida aan dareemayno boqol iyo labaatan sano ayay nebi maxamed ka hor dagaalamayeen waxaa la yidhaahdaa dagaalka iyo fitnadu qofka mu'minkaa waxaa loogu talagalay dunida inuu ka dhinto isagoon dembi lahayn waa la imtixaanaa maydaan arkaynin caalam alislaami hadda waxa haysta gaaladiina barwaaqo iyo dhereg bay ku jiraan iyagiina dhiiguunbaa daadanaya xinjirtuunbaa hooraysa waxa weeye ilaahay ummadda uu jecel yahay sidaynu dareemayno dunidan wax badan baa kaga hadha wax badan ayaa dunidan lagaga jafaa ilayn adduunku qiimo badan ma lehe oo waa dhowr maalmoode wax alla wuxuu yoosaasi ma jirto waxaynu dareemaynaa markaa midda kale tababar weeyaan tababar waa tababar ilaahiyaadahoo nebi maxamed halku u hijroonayey ayuu ilaahay nimankiibuu bir ka dhigay dagaalladu markay qa- qarxaan marka hore waa la iska jabaayo waa la ba'aayo waa la qaxaayo waa la hoogaa laakiin marka lala qabsado balaayaa soo baxda ragan dagaalka ka baqayn oon geeri ka cabsanayn oon xabad ka naxaynin oo oo kaartooyinka dagaalka oo dhan dhameeyey kolkaa boqol iyo labaatan sannadood ay kaartooyinka dagaalka nimankaasi daraasaynayeen waa nebi maxamed halku u hijroonayey sidaynu garanayno ilaahay baa walaaleeyey nebi maxamed markii loo soo diray wadkuruu xusa nicmat allah ilaahay nicmadiisa calaykum idinka dushiinna uu idiin nicmeeyey in kunt id kuntum waxaad ahaydeen acdaa'an dad cadow isku ah ayaad ahaydeen faallafa bayna quluubikum ilaahay baa quluubtiinnii isku soo dumay faasbaxtum waxaad noqoteen binicmatihi bisababi nicmatihi nicmadaa ilaahay sababteed ikhwaanan kuwa walaaloobay ayaad noqoteen wa kuntum waxaad ahaydeen calaa shafaa xufra god naar ah ayaad qarka ugu sugnaydeen oo min annaar faanqadakum wuu idinka badbaadiyey minhaa iyada xaggeega ayuu idinka badbaadiyey waxaan doonaynaa culimo kuntum inay ficil maadi tahay yaa caddaynaya kuntum daliilka aynu u haynaa waa maxay kuntum waa tumtaa taa facaltadaa ku jirta fa asbaxtum inay maadi tahay maxaynu ku garanaynaa tumtana taa facalta ah wa kuntum calaa shafaa xufrana waa lamidun ficilkii maadi calaamadihiisii culima halkaasaynu kaga baxnay ficil maadi iyo calaamadihiisii barta ayaynu kaga baxnay waxaynu u gudbaynaa mudaarica iyo calaamadihiisa mudaaricu laba ayuu u qaybsamaa wax xilligan xaadirka ah dhacaya iyo waktiga soo socda mid dhici doona labadaa ayaa mudaarica loo qaybiya xilligan xaadirka ah ee hadda jooga hadduu dhacayo xaali baa la yidhaahdaa ajlisu maxaad odhanaysaa ajlisu haddaan fadhiyaa weeye ajlisu haddaan fadhiyaa saajlisuna maxaad odhan doontaa saajlisu mustaqbalkaan fadhiisan doonaa weeyi kolkaa mudaaricu ama waa xaali oo markaa la taagan yahay buu dhacaya ama waa mustaqbal oo xilli soo socda ayuu dhacaya calaamadihiisana laba ka midaan soo qaadanayna mudaaricu laba calaamadood oo muhiim ah ayuu leeyahay culimo lilficli lmudaarici ficilka mudaaric waxaa u sugnaaday calaamaatun calaamooyin baa u sugnaaday calaamooyinka oo kasiiratun fara badan minhaa waxa ka mid a calaamooyinka maa yeli baa ka mid a kan soo socda ficilka mudaaric calaamooyinkiisii kana ka mid a waa asiin haddaad aragto ereyga siinihi kelmadu xagga hore ka raacay hadday la socda ti'ihii aan soo sheegayna xagga dambey ka raacayeen laakiin siinkani xagguu ka raaci siinkani xagga hore ayuu ka raacayaa haddaad aragto kelmad uu siinku xagga hore ka raacay waxay noqonaysaa mudaaric daliilka mudaarica sheegayaana waa siinka laftiisa waa asiin qaala tacaalaa alle wuxuu yidhi waseyaclamu way ogaan doonaan alkufaaru nimanka gaaladi ihi liman cidda uu u sugnaaday cuqba daar cidhibta wanaagsan cidda yeelanaysa gaaladu way ogaan doonaan buu rabbi yidhi cidhibta wanaagsan cidda yeelanaysa waseyaclamu way ogaan doonaan alkufaaru nimanka gaaladi ihi liman cuqbadaar cidhibta wanaagsan cidda yeelan doonta waseyaclamu ereyga yaclamu waa mudaaric culimo daliilka aynu ku garanayno inuu mudaaric yahay waa maxay daliilka aynu u hayno mudaaricaasi waa maxay waa siinka hore haddaba culima mid ila fahma siinku haddii kelmadda la xadfo oo kelmaddii ay bilaa macno noqonayso calaamad ma aha kelmadda haddii siinka inta laga xadfo marka bacda alxadaf kelmaddaasi bilaa macno ay noqonayso siinkaasi calaamad ma aha bal sa'ala ka xadfa siinka haddaan idhaha sa'ala waa mudaaricoo siinkaan ku garanaya miyaanan khalad ku dhicin sa'ala ma mudaaric baa mise waa maadi waa maadi weeyi sa'ala wuu su'aalayba weeyi kolkaas siinkii sawkan ku jira war culima siinka mudaaricnimo sheegaya waa siinka marka la xadfo kelmaddu ayna waxba u waayeynin sa'ala haddaan siinka xadfo maxaa soo hadhay ala ayaa soo hadhay ala ma macnay leedahay markaa ala macno male dee culimo halkaa inaga dhiga haddi sa'ala maaha haddaba mudaaric siin kaste oo marka la xadfo aan waxba loo waayeyn wey waseyaclamu bal siinka xadaf haddayna aayad ahayn sayaclamu siinka haddaan xadafno maxaa soo hadhaya yaclamu baa soo hadhaya maa sha allah wa ka qowli shaaciri gabayaaga qowlkiisa oo kale weeye nin gabayaa oo gabay tirinaya sayadkurunii qowmii idaa jaadda jidduhum وفي الليلة الظلماء يفتقد البدر فعولون مفاعلون فعولون مفاعلون فعلون مفاعلون فعلون مفاعلون سيذكرني وحا يحسوسا دونا qowmii aniga tolkay ayaa i xasuusan doona idaa jadda marka ay dhab noqoto jidduhum dhabtoodu aniga tolkay waxay i tabaan buu yidhi dhabtu markay qadhaadhaato runtu markay timaaddo ayuu tolkay i tabaa buu yidhi deliil buu keenay oo wuxuu yidhi wa fi leylati dalmaa'i habeenka madow dhexdiisa ayaa yuftaqadu la tabaa albedru dayaxaba horta dayaxa goor baa la tabaa marka gudcurku yimaadun baa la yidhaha horta bishu maxay ahayd waxaynu uga jeednaa sidaa dayaxaba habeenka madow loo tabo ayuu anna tolkay itegi doonaa dhibaatadu markay timaado buu yidhi haddaba sayadkurunii baan rabnaa sayadkurunii ereyga sayadkuruniihi waa mudaaric maxaynu ku garanaynaa sayadkurunii inuu mudaaric yahay waxaynu ku garanaynaa siinka waayo siinkan haddii la jaro kelmadduma waxbay u waayeysaa muxuu noqonayaa yadkurunii unbuu noqonayaa calaamadda labaad culima haddaba waxaad samaysiin intaanan halkaa ka bixin mudaaric kastood eragtiin siinkaa iskaga darsada yejlisu maxaad odhan haddaad doonto yejlisu sayejlisu ya'kulu maxaad odhan haddaad doonto saya'kulu yansuru maxaad odhan sayansuru yuqaatilu maxaad odhan sayuqaatilu wahaakada mudaaric kasta siinkaa waa inaad ku darto wax soo socduuna noqonayaa markaa calaamadda labaad ee mudaarica lagu garanayaa waa sawfa calaamadda labaad waa maxay sawfa erey kastay xagga hore ka marto siinku kelmadda wuu la qormayey laakiin sawfa gooni baa loo qorayaa sawfa gooni bay u qormaysaa wuxuu noqonayaa isaguna mudaaric qaala tacaala alle wuxuu yidhi waaladiina kuwa aamanuu rumeeyey bilaahi ilaahay kuwa rumeeyey wa rusulihi rusushii ilaahay soo dirayna kuwa rumeeyey walam yufariquu aan kala geynin bayna axadin axad minhum rusushaa ka mida ulaa'ika kuwaa sawfa yuutiihim wuxuu siin doonaa ilaahay ujuurahum ajriyadooda ayuu siin doonaa wa kaana allaahu alle waxa weeyi afiir kafuuran mid dembiga aada u dhaafa raxiiman oo aada u naxariis badan waxaan doonaynaa haddaba aayaddaa qur-aankaa u fiirso dadka iimaanka le rumeeyey ilaahay iyo rusushiisaba een rususha kala qaadqaadin een odhan rasuul hebelna waan rumaynaynaa rasuul hebelna rumayn mayno ulaa'ika sawfa yuutiihim ujuurahum ilaahay gadaal ayuu abaalkooga iyo ajrigoogaoo dhammaystiran ka siinaya haddaba ereyga yuutiihim waa maxay sawfa yuutiihim yu'tiihim muxuu noqonayaa waa mudaaric maxaa calaamad iyo daliilu ah yuutiihim inuu mudaaric yahay ereygan sawfa ah ayaynu ku garanaynaa haddaba culima waxaad ogaataa mudaaricaad doonto sawfa ka horraysii haddana yaakulu maxaad odhan haddaad doonto sawfa yaakulu yejlisu maxaad odhan haddana sawfa yejlisu yansuru maxaad odhan sawfa yansuru wahaakada wa ka qowli shaaciri gabayaaga qowlkiisoo kale weeyi وكل أناس سوف تدخل بينهم دويهية تصفر منها الأنامل وكل أناس ضدك دمانتود سوف تدخل وحسوقري دونت بينهم لحدودا دويهية مصيبة تصفر أي هرود نقني منها حقيقة الأنامل حضنه ضدك إسشعل waxa kala dhex geli doona musiibo xubnuhu ay huruud la noqonayaan waa geeridii sidaynu garanayno haddaba sawfa tadkhulu ereyga tadkhulu ma mudaaric baa culima tadkhulu waa nacam daliilka aynu u hayno tadkhulu inay mudaaric tahay waa maxay culimo waa sawfada sawfadan aynu arkaynaa waxay tilmaamaysaa ereygan ka dambeeya inuu mudaaric yahay labadaa calaamana mudaarica iskale maadigii imise calaamadood buu yeeshay maadigii hore imisuu yeeshay laba mudaaricanina imisuu yeeshay laba ayuu mudaaricanina yeeshay waxaa jira maadiga iyo mudaarica hal calaamoo ka dhexeeya calaamad ay wada leeyihiin maadiga iyo mudaarica oo labadaa labadaaba ka dhaxeeya ayaa jira waa qad ereyga qad ah culima markaad doonayso maadigana wuu geli karaa mudaaricana wuu geli karaa kaa doonto ku darso yejlisu maxaad odhan haddaba haddaad doonto qad yejlisu jaa-ana maxaad odhan haddaad doonto qad jaa-a kelmadda qad ihi maadigana way gashaa mudaaricana way gashaa wax mushkilada male qad yashtariku waxaa wadaagaya bihaa qadda waxaa wadaagaya almudaaricu ficilka mudaaric iyo walmaadi ficilka maadi wa tufiidu waxayna faa'iideyn maa yeli kan soo socday faa'iideyn maadiga iyo mudaaricuba qad way wada leeyihiin qad macnaheeguna waa afartan macnee soo socda afar macno ayay ereyga qadihi faa'iideysaa maadiga hadday gasho laba macno ayay faa'iideysaa mudaarica hadday gashana laba macno ayay faa'iideysaa ataxqiiqu taxqiiq weeyi ka koobaad fil maadi maadiga markay ku jirto qad hadday maadiga gasho xaqiiqo ayay noqonaysaa qaala tacaalaa alle ayaa yidhi qad aflaxa xaqiiqa ahaan waxaa liibaanay man tazakaa naftiisa ka nadiifiyey man tazakaa qofka isdahiray ayaa liibaanay oo wadakara xusay isma rabbihi rabbigii magiciisa oo fasallaa tukaday qofku hadduu isdahiruu ilaahay u towbo keeno subxaanahu wa tacaala uu haddana rabbigii magiciisa xuso uu ilaahay u tukado qofka ilaahay baa inoo tilmaamay xaqiiq ahaan inuu liibaanay kalaamu raxmaan haddaynu rumaysan weyno yaynu rumaysan waa ilaahay kalaamkiisa inaynu rumaysanno weeyi waxaynu doonaynaa qad aflaxa man tazakaa ereyga aflaxa waa ficil yaa caddaynaya ficilnimadaa qadan ka horraysa ayaa caddaynaysa macnaha labaad ataqriib waa soo dhoweyn fil maadi maadiga hadday maadiga gasho qadu xaqiiqo mararka qaar ma sheegtee taqriib bay sheegtaa ereyga taqriibihi waa soo dhoweynoo laba shay oo kala fog ayuu isku soo dhoweynayaa qad qaamat isalaatu ma salaaddii baa istaagtay baan idhaahdaa ilan haddan asalaatu baa faacilehe qad qaamat isalaat ay qaruba alqiyaamu lisala baa lagu macneeyaa waxaa dhowaaday in salaada loo kaco taqriib bay qadu sheegaysaa qofku markuu aqiimayo ayuu yidhaahdaa qad qaamat isalaatu waxaa ila qurux badan dadka musalliinta ihi inay ku baraarugaan masaladaa fiqigeega aad baynu u khaladnaa muadinku markuu soo kaco ay sufuuftiisi wada taagaan xaaji xilligaada dadku ma kacaan muadinku markuu kacu makarafoonka qaato lama kaco masaladu waa khilaafi a'ima shaaficiya waxay qaateen aqiimka marka laga faaruqaad kici kartaa halka a'imada kalena ay ka qaateen qad qaamat isalaad marka la marayo ayaad kacaysaa laakiin cid tidhi marka aqiimka la bilaabayo istaag sii istaag maya iska fadhi sheekh inta la aqiimayo soo ma arkaysid ugu horrayn qad qaamat isalaad waa inaad kacdaa marka la marayo waa qadanaa sheegaysaa qurbu lqiyaami lisalah ayay sheegaysaa qadani macnaha saddexaad waa atakhiiru badin fi lmudaarici mudaarica markay gasho qad hadday mudaaric ku jirto wax fara badan bay sheegtaa mararka qaar u fiirso qad yajuudu waxa aada u deeqaya aljawaadu deeqsigii qad yajuudu ljawaad bal hadalkaa u fiirso qad yajuudu ljawaad qadda halkaa ku jirta macnaheegu waa maxay qad yajuudu ljawaad waxa deeqaya deeqsi sow ma aha war deeqsigu inuu deeqo bal ka waran deeqsigu inuu deeqo maxay kula tahay miyay badan tahay mise way yar tahay hadda waa deeqsi waa ninkii looga bartay inuu bixiyo wax way badan tahay qadani takfiir bay faa'iideynaysaa markaa macnaha afraad ee qadu ay faa'iideysaa waa ataqliil waa yarayn wax yar bay faa'iideysaa waa fi lmudaaric macnahan kalena waxaan ku yidhi qad yajuudu lbakhiil bal tusaalahan u fiirso qad yajuudu lbakhiil nin bakhayl ah oo gacantii go'day ihi inuu wax bixiyo maxay kula tahay miyay badan tahay mise way yar tahay war way yar tahay qad yajuudu lbakhiil bakiilku inuu wax deeq bixiyaa aad bay u yartay waa taqliil qadaasi culimo halkaa waxaynu ku marnay mudaaricu calaamadihii uu lahaa bartaasaan kaga baxnay calaamadda halkan aynu ku maraynaa waa amarkii amarkii baa inoo dhiman weli maynaan sheegin amarka calaamadaha uu amarku leeyahay weli culimo maynaan sheegin halkanaynu ku caddaynaynaa calaamadihii amarkana markaa calaamatu ficli اlamri ficilka ficlulamarka ah calaamadiisii amarka waxaa lagu yaqaanaa laba qodob oo ishuwan ila soco ardayow ficilka amarka ah waxaa lagu garanayaa laba qodob oo wada socda waa inuu marka koobaad dalabku tusayo dalab dalabku waa maxay waa wax lagaa codsanayo samee lagu leeyay fadhiiso kac alxamdulilah fadhiiso kac istaag egeg waa in dalab noocaasoo kalea lagu tusayo waa dalab macnaha labaad ma taqaanaa yaa u mu'anasati lmukhaadabana waa inuu aqbalayo yaau mu'anasati almukhaadaba taana waa inuu aqbalayo kolkaa maxaan yaau mu'anasati almukhaadaba uga jeednaa ijlis markaan ku idhaha horta dalab ma ku tusaysaa waa maxay ijlis macnaheegu fadhiiso sawmaa fadhi lagaama dalbayo yaau mu'anasati almukhaadaba aqbalayaayo waxaan odhanayaa maxay ijlisii baan odhanayaa ijlisii inanay fadhiiso kol hadduu shaygu dalab ku tusayo ya-daa yarna uu aqbalayo waa amare ogow eeg ya-du inay ku jirtaa muhiim maaha iminka qul waa amar baan ku odhanayaa qul maxaad ku garatay markaad tidhaahdo waxaan ku odhanayaa dalab buu itusayaa oo waa dheh haddana ya-diibuu aqbalayaayo quulii baan odhanayaa faquulii inii nadartu liraxmaani sawma amarku laba calaamadood oo isbarkan baa lagu gartaa waa inuu ku tusiyo dalab waa inuu ya-dana aqbalayo labadaa calaamadood haddaba culima waxaa jirta hadduu ya-doo qura aqbalo bal haddayla soco ya-da keligeed hadduu aqbalo mudaaric buu noqon karaa eeg taquuliina qowla zaahidiin wa tacmaliina camala almunaafiqiin ومع ذلك ترجين الجنة هيهات للجنة قوم آخرون ولهم أعمال غير ما نحن عاملون قفك النفتي صلى الله عليه qofka liibaanay waa ka naftiisa yaqaana wuxuu nafta ku yidhaahdaa taquuliina qowla zaahidiin nafay dadka zaahidiinta ah hadalkoogii ayaad ku hadlaysaa wa tacmaliina camala almunaafiqiin camalka munaafiqiintana waad samaynaysaa wa maca dalika tarjiina aljanna jannana waad filanaysaa hayhaad kaa fogaa janno liljannati qowmun aakharuun walahum acmaalun gayru maa naxnu caamiluun waxaan doonayaa ereyga taquuliina ah taquuliina ya-daa ma haysaa taquulii ku jirta waa yaa umuanasat almukhaadaba haddana maaha amar waayo dalab buuna itusaynin ya-da qura hadduu aqbalo mudaaric buu noqonayaa baan ku idhi dalab qura hadduu faa'iideeyo dalabna ismi buu noqonayaa ismiga ismu ficil amarka la yidhaha buu noqonayaa sah waa maxay macnaheegu sah ereyga sah macnaheegu waa maxay aamus weeye saw dalab ima tusayo dad badani amar bay moodayaan sah sahdaasi waa ismi waxaa lagu garanayaa tanwiin bay qaadataa oo maxaad odhanaysaa shalay baynu soo marnay tanwiinu tankiir sehin oo waa aamuse sawta amar ah war ismu ficil amar ismi baa la yidhahda waa ismiga qayb ka tirsan weeye waayo ya-dii bay qaadan weyday gabadha marka lala hadlayo sahiin lama yidhaahdo ninku waa sah gabadhuna waa sah labada qof waa sah ragga badani waa sah dumarka badani waa sah halka ficlu amarka ninku uu ijlis yahay gabadhuna ay ijlisii tahay labada qofna ay ijlisaa yihiin ragga badani ay ijlisuu yihiin dumarka badani ay ijlisna yihiin sah iyadu waa sahun ya-di ma calaamad ma qaadanayso sidaa darteed ismi bay noqotay calaamatu ficli اlamri ficilka ficlulamarka ah calaamadiisii baynu arkaynaa wahya calaamadani dalaalatuhu waa inuu ku tusiyo adalaba dalab waa inuu ku tusiyo marka koobaad waa inuu dalab horta ku tusiyo maca qabuulihi isagoo aqbalaya yaa almu'anasati almukhaadaba ya-da loo yaqaano yaa umu'anasati almukhaadabana isagoo aqbalaya qaala tacaala alle wuxuu yidhi wa owxaynaa waxaanu u waxyoonnay ilaa ummi muusaa muuse hooyadii waxaanu u waxyoonnay an ardiciihi inanka nuuji fa idaa khifti calayhi markaad u baqdo fa alqiihi ku tuur filyami badda ku tuur walaa takhaafi ha baqin walaa taxdani hana murugooni oo culimmadu saw ka yidhaahdeen ilaahay dumarka nebiyaba kama dhigo weligiin gabadh nebiya maad maqasheen gabadh nebiya maad maqasheen saw kan ilaahay nebi ummi muuse loo waxyooday laleeyahay wa awxaynaa ilaa ummi muusa wa awxaynaa waxaanu u waxyoonnay ilaa ummi muusa muuse hooyadii waxaanu u waxyoonnay an ardiciihi ilmaha yar nuuji talow sidee loogu waxyooday haddayna nebi ahayn talow waxaynu ognahay waxyiga ayaa qaybale waxyigan laguu sheegayo waxyiyoo dhani ma aha nebi un kuma tacalluqo mararka qaar buu shinnida ku tacalluqaa haddaad tidhaa waxyiyoo dhaniba nebi buu sheegayaa wa awxaynaa ilaa naxli ka waran shinnidii waxaanu u waxyoonnay ma nebiyaa shinniduna ma rusul baa shinnidubaad u malaynaysaa war waxyigani waxyigii risaalada ma ahee nebiyada e waa waxyu ilhaam baa la yidhaahdaa wa awxaynaa waxaanu u waxyoonnay ilaa ummi muusa muuse hooyadii waxaanu u waxyoonnay an ardiciihi nuuji waxaa la faray inay ilmaha yar nuujiso nuujintu waa muhiim waxaa la yidhi ilmaha yar markuu koonka usoo dhaco dunida usoo dhasho khatarta ugu badanee soo wajahdaa waa hawada ilaahay hawada wuxuu kaga difaacaa iyo khatarteeda naaska hooyada naaska hooyada markuu ka gurhana cimilada uu ku nool yahay khudradda ay soo saarta ayuu ilaahay jidhkiisa difaac uga sameeyaa kolka haddii naaskii hooyada aynu ka gudhnay khudradda yaynaan ka gudhin inkastoo khudraddii ay khatar badan iyada lafteedu tahayoo hadda sun baa lagu beeraa halista ugu badan ee iminka aynu dareemayna khudradday naga haysata lafteedu waa taa wa awxaynaa waxaanu u waxyoonnay ilaa ummi muusa muuse hooyadii waxaanu u waxyoonnay an ardiciihi nuuji baanu u waxyoonnay ereyga ardicii ka waran ardicii amar ma yahay horta ardicii waa nacam maxaynu ku garanaynaa haddaba ardicii inay amar tahay laba calaamadood baynu oo laysku geeyey baynu dareemaynay horta kow dalab buu itusaya oo waa nuuji ka labaadna ya-dii buuba sitaaba oo ya-dii wataa way ku jirtaa calaamaatu lxuruufi xuruufta calaamadahooga calaamaatu lxuruufi xuruufta calaamadahooga culima ismigii waan ka soo wada baxnay calaamadiisi oo cashirkeenni shalay buu ahaa ficilkiina waynu ka baxnay oo calaamadda waa kan cashirkeennan maanta ah weeye xarafka iga warrama xarafka waxaynu nidhi gebigiisuba waa dhowr iyo toddobaatan kelmadood kitaab lix boqol oo beyda ayaa laga qoray oo kifaayatulmacaani laydhi saan soo tilmaanay haddaba calaamadda xarafku waa maxay calaamadda xarafku waa calaamad la-aan intaa ila socda xarafka calaamad maxaa u ah calaamad la-aan oo talow sideen haddaba u gartaa calaamadda xarafku calaamad la-aanta ma fahmina maxaa loo jeedaa culima waxaa loo jeedaa ismiga imise calaamadood baan u sameeyey imise calaamadood baan ismiga kusoo sheegnay toddoba ficilkan hadda aynu marayno imise calaamadood baynu u sheegnay ficilka ma xasuusantihiin lix baynu hadda u sheegnay maadigu saw laba ma lahayn mudaaricuna saw laba ma lahayn qadna saw mushtarag ma ahayn oo shan ma aha amarkana dalaaladanaynu siinay lixdaa calaamadood baynu ficilka siinay haddaba markaad ereyga doonayso ogaatid inuu xaraf yahay toddobadii calaamo ee ismiga ka eeg markaad ka weydid lixdaa calaamo ee ficilka haddana ka eeg markaad ka weydid waxaad xukuntaa inuu xaraf yahay armayna iska fududayn culimo xarafka maxaa lagu garanayaa baan ku idhi inaad ka weydid calaamadii ismiga iyo calaamadii ficilka uu haddana aqbali waayo ma adka si kale aan kuugu dhigo alifba'da ilayn hadda cilmulmacaani baan ku jirnaaye markii alifba'da laynoo dhigi jiray ama inaguba aan dhigaynay saddex xaraf oo isku eg baa jira alifba'da waa jiimka iyo kha'da iyo xa'da saddexdaas ma isku egyihiin mise anaa mooday war jiimka maxaa lagu gartaa dhibic yaroo hoose kha'dana maxaa lagu gartaa dhibic yaroo sare xa'da haddaba maxaa lagu gartaa xa'da calaamad la-aan war xarafku halkii xa'du inoogu jiraaye sidii aynu xa'daba u odhan jirnay markaan dhibic la-aan ku aragno waa xa xaraf baynu odhanaynaa haddaba markaan waxba la-aan isna aynu u aragno calaamaatulxuruufi waa xuruufta calaamooyinkeegii wa ama alxuruufu xuruuftii fa laysa lahaa uma aha calaamatun calaama uma aha siwaa cadami qabuulihaa aqbal la-aanteeda mooyaane calaamaatil asmaa'i calaamooyinka ismiga oo ay aqbalayso iyo wal afcaal calaamooyinkii ficilka oo fahya haddaba xarafku waa bimansilati alxaa'i bartii xa'du ay taallay oo kale binisbati marka loo eego ila alkhaa'i waljiim kha'da iyo jiimka marka loo eego halkii xa'du ugu jiraysay ayuu xarafku labadan kale ugu jiraya tadriibaatun maxluula laylisyo laga shaqeeyey layliskan anaa ka shaqeeyey sidaa darteed jadwalka yarun baad raaci doontaayo markaan kuu macnay erey kaste waxaan soo saarayaa ka ismiga ah ka ficilka ah ka xarafka ah iyo calaamadiisii waa gabadh odaygeygii la talinaysa odaygeygii bay su-aalo weydiinaysaa su-aalaha markay odaygeygii weydiisay su-aalo xagga dhaqaalaha ku saabsan weeyi odaygii bay su-aalo dhaqaalaha ku saabsan weydiisay intuuna odaygu ka jawaabin bay haddana iyadu jawaabtii bixisay inan aad u caqli badan bay ahayd inan aad iyo aad u caqli badan ayay ahayd odayga sarbeed bay wax ugu sheegaysaa ilan qofka haddaad tidhaa waxaa un keen waa khatare laakiin haddaad tidhaa waxna waynu u baahannahay waxna inooma soo hadhaan talow xaggay waxsi ka yihiin ya xaggay waxsi ka yihiin waa odaygay leedahay dib iskugu noqo oo bal ugu yaraan horta wax inoo dhigmo inaad hesho ku dadaal weeye anna baahidayda dareen weeyaan tadriibaatun maxluula atadriib alawal layliska koobaad istakrij waxaad soo saartaa kula smin ismi kaste soo saar wa ficlin ficil kaste soo saar wa xarfin xaraf kaste soo saar wa bayin waxaad caddaysaa calaamata kullin minhaa mid kastiba calaamaduu leeyahayna noo sheeg markaa inantan yari gabay bay tirinaysaa qaala dariim fatun maa tabqaa daraahimuna wamaa binaa sarafun fiiha walaa kharaquun إنا إذا اجتمعت يوما دراهمنا ظلت إلى طرق الخيرات تستبق لا يألفون درهم المضروب صورتنا لكن يمر عليها وهو منطلقون وبحر بسيط بلو يقانا مستفعلون فاعل مستفعلون فاعلون مستفعلون فاعل مستفعلون فاعلون قالت waxay tiri dariifatun tiro caqli badani ma tabqa ma soo harayaan daraahimuna shilimadeeni xaaji shilimba nooma haraya bay tiri wama bina inaguma sugna sarafun israafiha lacagta aan ku israafno mana daadaadina bay tiri anaa og anaa ka markhaatiya bay tiri lacagta inaynaan daadaadin walaa kharaqun maamulxumana inama haysa bay tidhi lacagta ma daadaadino maamulxumana inama hayso si kaloo xun uma maamulno waxna inooma hadhaan laakiin aan xalliya bay tidhi inna innaga ida ijtamacad hadday isku yimaadiin yowman maalin daraahiimunaa shilimadeennu maalin uun shilimo aan leenahay hadday meel iskugu yimaadiin dallad waxay noqdaan shilimadu ilaa duruqi alkhayraati waddooyinka khayrka tastabiqu iyo wa tartan u gala haddii in yari ay maalin inoo timaado wadooyinka khayrka aad arkaysaa shilimadii oo is-eryanaya oo usii kala beretamaya waxay leedahay aakharaynu camirnaa haddaan adduunyada halmaannay aakhare maynaan halmaamin bay leedahay laa ya'lafu uma soo dunmo adirhamu shilinka almadruubu la dhalaaliyey suratana maqalkeenna shilin yaroo diyaarihiba maqalkeenna kuma soo dhaca bay tidhi laakiin yamuru calayhaa wuu sii dul maraa wahwa mundaliqun isagoo sii socda oo xaggee ku socda miskiinka gacantiisa adigoo nin usii fidinayu maqalkeenna sii dhaafaaye maqalkeennaba waxba kuma dhacaan bay tidhi haddaba saddexdaa bayd halkan aan kaga shaqeeyey maxaa ugu horeeya ereyga ugu horeeya ii sheega qaalat halkan ka eega jadwalka qaalat waa maxay markaa nooceegii muxuu noqday waa ficil calaamadeediina waa maxay taa u taaniif haye numberka labaad maxaa ku xiga dariifa maxay noqotay ismi calaamadeeduna tanwiin iyo isnaad maxaa ku xiga ma maxay noqotay xaraf calaamadeeduna cadamul calaama calaamad la'aan wahaakada sidaa u soo dhameeya layliska insha allahu tacaala layliska ku xiga aynu eegno atadriib athani waa layliska labaad mayiz waxaad kala saartaa bayna alkalaami kalaamka almufiidi wax faa'iideeya iyo wakayr almufiidi kaan mufiidka ahayn maca bayaani sababi adigoo sababta noo sheegaya fii maa yeli warka soo socda adduyuufu martidii fii gurfati alistiqbaal qolka soo dhowaynta ayay ku jiraan martidu qolka soo dhowayntay ku jiraan war ma kalaam mufiida mise maha kalaam mufiida waa kalaamun mufiid haye sababtuna liannahu istakmala shuruud alkalaam shuruuddii kalaamka u dhammaystirtay ma la garanayaa shuruuddii kalaamka uu dhammaystirtay laysa caliyun cali ma aha war waa maxay laysa caliyun markaan idhaha kalaam mise kalaam ma aha kalaam ma aha sababtuna waa maxay laysa bikalaam liannahu gayru mufiid haadaa kitaabunkani waa kitaab fii yadi baaxifin nin baaxifa gacantiisa ku jira muxuu noqonayaa markaa waa kalaamun mufiid sababtu waa maxay liannahu istakmala shuruud alkalaam samictu waxaan maqlay lilbulbuli shimbirka yar ee bulbulka la yidhaah sawtan cod baan u maqlay shajiyan murugale shimbirkaa yar cod yaroo khatara ayaan maqlay isagoo ku- ku codaynaya waa kalaamun mufiid sababtu waa maxay liannahu istakmala shuruud alkalaam kalaamka shuruuddii wuu dhammaystirtay shaahadtu waxaan daawaday alazhaara ubaxyadii ayaan daawaday allatii ubaxyadii fi lxadiiqati beerta ku sugnaa ubaxyadii beerta anaa daawaday war muxuu noqonayaa waa kalaamun mufiid sababtuna liannahu istakmala shuruud alkalaam shuruuddii kalaamka waa dhammaystirtay atadriib alawal layliska koobaad kuwaasi way ka shaqaysnaayeen kuwana adaan ardayga kuu daynaya waa kuwaad ka shaqayn doontid atadriib alawal bayin waxaad caddaysaa calaamata kulli ficlin fiima yeli war ficilka oo qura uun ii sheeg calaamadiisa sidan u akriyo wixii ficila uman hadda rabaa waa gabay baa u horeeya إني تذكرت والذكرى مؤرقة مجدا تليدا بأيدينا أضاعناه أن اتجهت إلى الإسلام في بلد تجده كالطير مغصوصا جناحاه لكن قبل ياجي وحوى يا جي إسلامك يا شرفتي لهيسي islaamka iyo cizigu lahaan jiray islaamka iyo awooddii soo martay iyo maanta dunida inuuna boos ku lahayn qofka muslimkii maanta dunida ma boos buu ku leeyahay boosuu qalin u sameeyeyna male qalinku waa aqoon boos meelay aqooni ku gaadhsiinaysana adduunka iminka ma lihid meeluu qori ku gaadhsiinayana ma lihid adduunka lagumaba yaqaan haddii lagu yaqaanana magacyada ugu xunxun baa lagu yaqaana haddaad muslim tahay waxaa jira ninkani islaamka ayuu sidaa u eegay iyo berigii hore siduu ahaan jiray waxaa du- caalam alislaami soo martay wakti dheeroo gaaladu markay isdooranayaan ahmiyadda ay u lahayd ninka ay muslimiintu taageerayaan ay odhan jireen hebel soo bixi maayo muslimiinta iskuma fiicna muslimiinta iskuma fiicna oo soo bixi maayo wallahi way soo martay caalam alislaami waa cagsigii maanta ina haysta weeye wuxuu ninkan gabayaagii leeyahay inii tadakartu waxaan xasuustay wa dikraa xusuustu mu'ariqatun qofka way daciifisaa ama way soo jeedisaaye majdan sharaf ayaan xasuustay sharafta oo taliidan qadiim ahayd oo horay aanu lahaan jirnay oo adacnaahu aynu dayacnay biaydiina gacmaheenna aynu ku dayacnay alla maxaan sharaf aynu lahayn aynu dayacnay haddaynu nahay muslimiinta jaanisyo ku soo maray maxaa dayacday inii tadakartu waxaan xasuustay wa dikraa xusuustu mu'ariqatun qofka way soo jeedisaaye majdan sharaf ayaan xasuustay taliidan qadiim ahaydoo biaydiina gacmaheenna un adacnaahu aynu ku dayacnay alla maxaan gacmaheenna sharaf ku dayacnay an natajahta xagga aada u jeedsato ila alislaami islaamka fii beledin wadanuun muslimiinta waddankaad eegtaba tajidhu waad helaysaa ka dayri shimbirkiioo la moodo maqsuusan laga rifay janaaxaahu baalashii muslimiinta meeshaad eegtaba waa muslimiin bilaa baalala shimbirta awooddeeda halka ilaahay geliyey ma garanaysaa bisadda iyo dacawada iyo maxay shimbirdu shimbiruhu kaga badbaadaan way ka duulaan baadka awoodda ilaahay baadashuu geliyey haddaba shimbir bilaa baadadihi ma awood buu leeyahay muslimiintu meeshaad eegtaba iyo waddanka aad eegtaba waa shimbiro bilaabaadada buu ku yidhi waa xilligan xaadirka ah waxaan doonayaa tadakartu ka warrama saw maadi maaha yaa caddeeyey inuu maadi yahay culima yaa daliilu ah taa facalta itajahta ka warran anna tajahta itajahta ka warran inay maadi tahay yaa caddaynaya isla taa facalta sayaxfadu wuu xifdin doonaa alqaari'u qofka qaariga ihi darsahu cashirkiisa bacda aljuhdi dadaal kadib sayaxfadu waa maxay talow culimo waa mudaaric yaa caddaynaya inay mudaaric tahay siinkan ka horreeyaa caddaynaya qaala shaacir gabaya ayaa gabay tiriyo wuxuu yidhi واخلص لدين الله صدرا ونية فإن الذي تخفيه يوما سيظهر وأخلص والإخلاص أسمي لدين الله إلهي دين تيسا صدرا لابتا هذا إخلاص أقسمي ونية هي النية ذا فإن الذي كتخفيه أدقرين إيسا يوما مال ننبو سيظهر صوم قندونا wuxuu ku leeyahay daacad ahaw diinta xaggeega daacad ka ahaw haddaad diinta daacad ka noqon weydid shayga uurka kuugu jira maalin ilaahay badda soo dhigi doono ayaa iman doonta oo laguu sheegi doono ummadda hortooda lagugu khashifayo wa akhlis lidiin illaahi sadran wa niyatan fa ina aladii tukfiihi yowman sayadharu waxaad ka warrantiin sayadharu arwaa maxay culima sayadharu waa mudaaric yaa caddaynaya inuu mudaaric yahay siinka ayaa caddaynaya qad yafuuzu inuu guulaysto ayaa la arkaa almujtahidu ka dadaalaya bimaraamihi wuxuu doonayo ereyga maraam waa wuxuu doonayo weeye waa dalab buluuqu lmaraam ma garanaysin buluuqu lmaraam waa maxay maraam macnihiisu waa matlab wey buluuqu lmaraam doonidaadaad ku gaadhaysaa weeye qad yafuuzu yafuuzu mayna ficil ahayn yaa caddaynaya inay ficil tahay qadan ayaa caddaynaysa sawfa yuxbasu waa la xidhi doonaa asaariqu tuugga fi sijni jeelkaa lagu xidhi bacda muxaakamatihi intii la maxkamadeeyey kadib sawfa yuxbasu ar yuxbasu ka warrama waa maxay ereyga yuxbasu ihi waa ficil mudaaric oo yaa caddaynaya sawfada horaa caddaynaya kharajnaa min asuumaali waalqalbu khaashicuun ilaa baaladin ta'wiil kiraamu wataskunuu gabaygan abaalmarin ayaan madaarka sacuudiga anigoo maraya ayaan ku helay jiddo ayaan ka tiriyey isla madaarka laftiisa ayaan ka tiriyey milatariga sacuudiga ayaa abaalmarin igu siiyey kharajnaa waxaan ka soo baxnay min asuumaal waddanka soomaaliya ayaanu ka nimid walqalbu khaashicun kiyo qalbigu na khushuucsan yahay ilaa beledin waddan ayaanu u soo baxnay ta'wi ay degan tahay alkiraamu dadka sharafta lihi oo wataskunu ay degan yihiin sacuudigaan u jeeday markaa xaj ayaanu ku soconnay kharajnaa min asuumaali waalqalbu khaashicun ilaa beledin ta'wi lkiraamu wataskunu waxaad ka warantaa markaa kharajnaa ka warrama muna maadi ahayn kharajnaa kharaja waa maadi calaamadda geli karaysa taa facalta ka dhig oo maxaad odhan kharajtu baad odhan ta'wii ka warrama ereyga ta'wiia ka warrama ta'wii waa mudaaric oo maxaad ku garanaysaa siin baa xagga hore ka maraya oo maxaad odhan se ta'wii taskunu ka warrama waa mudaaric oo maxaad ku garanaysaa siina maa sawfa ayaa ka hormaraya oo maxaad odhan sataskunu amaa sawfa taskunu qaala allahu tacaala alle wuxuu yidhi sayaslaa wuxuu ku guban doonaa naaran naar buu ku guban doonaa naarta oo daata lahabin olol saaxiiba sayaslaa ka warrama sayaslaa mayna mudaaric ahayn maxaynu ku garanaynaa inay mudaaric tahay siinka ayaynu ku garanaynaa halumii ilaa beytin caqiiqiin wa xawlahu دموع الورى تجري بشوق وتسكب بيت كان كعبده horteedan ka tiriyay markaan tirinayay wallahi badan waxaan ka qoomamooda ilaahay maxad wax kale u weydiisan weyday ee sanad afar sano laga joogo waqti aaba geeriyooday allah u naxariistee ayaan cumro tegay anigoo geeridii aaba qalbigayga in badan ay ka dhex guuxayso iskuna arkaya waalidka xaqii uu igu lahaa inaanan gudin murugo badani wallahi iga muuqato ayaan xasuustay waalidka oon xajka imanin markaasaan gabaygani igu soo dhacay ducuu ahaa waalidkaan u ducaynayey waxaan idhi halumii kaalay ilaa beytin beyt kaalay beytka oo catiiqin catiiqa wa xawlahu hareertiisana dumuucul waraa dadka ilmadoodii ayaa tajri daadanaysa bishawqin si kalgacayl ku jiro oo wataskubu qubanaysa beytkaa ilaahay ummaddiisu ka hor ilmaynayso kaalay ilaahay idankii ayaan idhi gabaygaa markaan tiriyey ramadaantii bay ahaydoo isla bishii xajku markay timid ilaahay wuxuu itusay halkii ka tiriyay hooyo joogtaa waxna kolkii hore janis iyo mid toona wax qorshe iigu jirayna wallaahi ma jirin halumii ilaa beytin catiiqin wa xawlahu dumuucu lwaraa tajri bishawqin wa taskubu ereyga halumii ka warrama halumi muxuu noqonayaa halumi ma mudaaric ba ma amar ba ma maadi ba waa amar weeye maxaynu ku garanaynaa markaa waxaynu ku garanaynaa labadii calaamo ee aynu haynay oo kale ahaa inuu dalabna ina tusiyo maxayna uu sameeyo yaa umaanasat lmukhaadabana u aqbalo as'alu allaha ilaahay waxaan su'aalanayaa an yaxfada inuu ka dhowro bilaada almuslimiin muslimiinta wadanadooda min kulli kaydin shirqool kastoo loo maleegayo ilaahay waxaan ka baryaynaa bilaadka muslimiintu ay leeyihiin shirqoollada loo samaynayo inuu rabbi ka badbaadiyo as'alu ka warrama waa mudaaric oo maxaynu ku garanaynaa siin iyo sawfa maxaynu nidhahnaa markaa waase as'alu iyo sawfa as'alu yaxfadu ka warrama waa sidoo kale mudaaric oo maxaynu ku garanaynaa sayaxfadu iyo sawfa yuxfadu فشر العالمين ذو خمول إذا فاخرتهم ذكروا الجدود فشر العالمين عالمك وحا ugu shar badan ذو خمول dad wada qarsoon oon magac lahayn إذا فاخرتهم markaad isku faantiin ayay ذكر u sheeganayaan الجدود awowiyadood dadka ayaa ugu shar badan buu yidhi dadka marka aad isku fahantiin anaa waxaana aan ku odhanayn waxaasaan anuu qabtay iyo waxaasaan ahay ku odhan maayo laakiin muxuu ku odhanaya aabbahay baa caynka ahaan jiray ama awowgay waa ma ina magacaaba ku noole weeyi aabbihii magiciisa ayuu doonayaa inuu tartanku kula galo fa sharulcaalamiina caalamiinta waxa ugu liita dawuu khumuulin dadka qarsoonida u saaxiibka ah ee idaa faakhartahu marka aad isku fahantiin dakaruu kuu sheeganaya aljuduuda awowyadood waxaan doonaynaa faakharta ka warram ereyga faakharta maxay noqonaysaa faakara waa ficil maadi yaa caddaynaya taa facalta ayaa ku jirta dakaruu ka warrama dakaruu sidoo kale waa ficil maadi oo yaa caddaynaya taa facalta ku dara wowga intaad ka jirtiin maxaad odhanaysaa markaa dakartu baad odhanaysaa halkaa layliskii koobaad oo ficilada u gaar ah ayaynu kaga soo baxnay layliska labaad aynu ku darno waa layliska inoogu dambeeya atadriib thaani layliska labaad mayiz waxaad kala saartaa bayna alasmaa'i asmaada iyo والأفعال أفعاش إيو والحروف حروفتا مبينا أذيقو عدينيا علامة كل متكس علامة ديسة ومما يأتي وحصوص عضاء يا زائرا حرم المدينة فأحمدا رب العباد مينصر الأسباب وحكت لي حرم كمدينة يا زائرا كزيارنا يا حرم المدينة حرم كمدينة كزيارنا يوم فأحمدا أم هضنا رب العباد أدومها ربي جوجا أم هضنا ميسر الأسباب إيه أسباب تكون فضيدية الله أدومها أردن ربي جوجا إيه أسباب تهل كان أتكون تمت كون فضيدية الله أم هضنا يا زائرا حرم المدينة فحمدا رب العباد ميسر الأسباب وحرم كربا إري إري ندوش شقيسين نمبر كلابات خلط يربع كتيرة صدح لحرف يوهر يا بوا خلط نمبر كلابات وحيا هيدو قرى يصبح الولد في النهر بيا هيد يصبح بعض iyo yaada labada xaraf labada xaraf iyo ba'da kale saddexda yasbahu baan doonaya halkaas inay ahaato yasbahu wuu dabaalanaya alwaladu ka yari fi nahri wadigu ku dabaalanaya saddexda erey ba ka soo shaqeeya almariidu ka xanuunsanaya yarju wuxuu rajaynaya ashifaa inuu bogsado almariidu yarju shifaa مر اللمحان كما يمر شباب وتوارى كما يغيب شهاب nin reer masara oo nin uu gee saaxiibkii markuu geeriyooday ayuu wadaad gabayaa oo reer masara ayaa gabaygan tiriyey wuxuu idhi mara lamxan ilbidhiqsi buu nagu maray ninkaa geeriyooday kamaa yamuru shabaabu dhallinyarnimadu siday noo martoo kaluunbuu noo maray watawaaraa wuu naga dhuuntay kamaa yagiibu siduu u qarsoomo ashihaabu xidigu siduu xidiguba u dhaco ayuu u dhacay siday dhallinyarnimadu noo martana wuu noo maray buu yidhi mara lamxan kamaa yamuru shabaabu watawaaraa kamaa yagiibu shihaabu nusalli waynu tukanaynaa daacatan lirabbina horta maxaynu u tukanaa nusalli waynu tukanaynaa daacatan daaca lirabbina rabbigeennaan adeecayno wa adaa'an gudasho liwaajibina waajibkeenna aan gudanayno wa duma'niinatan dejin liquluubina quluubteenna aan dejinayno waa salaada siyaabahaan u tukanno famithlinki xublan qaad darartu wa murdiciin فألهيتها عن ذي تمائم محولين فمثلك إننا يضوك لبضنا حبلا من أور له بضنا ومرضع وقد ضربت هبين مذو أنكو صاقوري ومرضع من نوجين إسانا بضنا فألهيتها عنك مشغولي عن ذي تمائم من قرناس حيلا محولين وسنجيلا قبل waxaa tirinaya nin nabi maxamed ilaa 80 sanadood ka horeeyay waa jaahiligii kolka inaan yaro xariifada uu u sheeko tegay oo diiday ayuu u hanjabayaa wuxuu leeyahay inanay aniga habluhu imaba diidaanba buu yidhi ta umushigiina ilmaheega way ilowdaa buu yidhi hadday aragto ta maxaan ku dhaha wallaca ku jirtaana xanuunkay ilowdaa buu yidhi ilmaha ere qardhaasaha xidhanna ma xasuustaan buu yidhi hadday aniga ay arkaan kolkaa qardhaasaha xidhani xanuun qardhaasta looguma xidhin jaahiligu waxay qabeen ilinka waxaa qardhaasta loogu xidhaa jacayl laga qabo kolkaa beydkaana waynu soo taxliilinaynaa weradda waxaa ku soo arooray fi lmaali maahmaah kullu inaa'in weel kastiba biladii ka fiihi ku dhex jira unbuu yandaxu dhididaa waxaa la yidhahdaa qofka waa laga hadliya haddii la doonayo aqoontiisa haddii la doonayo caqligiisa haddii la doonayo tijaabadiisa waa laga hadliyaa baa la yidhi carabtu saasay yidhahdeen haddaba haddii weelka yare cadarka aynu ku shubno maad aragteen unsiga haddaan meel yaroo dugsiya dhignu dhignuu kululaado sow dhidid yari ka soo bixi maayo ma udgoon baa inagaga soo bixi mise qurmuun weelka yaraa unsiga yaa ilan unsi un baa lagu ridi jirey wax kale laguma ridaynine war udgoon yari muna inagaga soo baxaynin boogan yaree carruurta haddaynu dhigno ka waran halkaa isaga boogan yare carruurtana haddaynu dhigno maxaa inagaga soo baxaya kolka wax kasta wixii qalbigan ugu jiray carabka caddaynaya carabtu waxay ku maahmaahaan kullu inaa'in weel kastiba biladii ka fiihi ku dhex jira ayuu yandaxu dhididaa تحيرت في هرقيس منذ أتيتها فما عالم إلا وللناس يظلم أقول لأهل العلم والله يشهد إياكم وعرض الناس عقباه تندم قبل يوم waxaan tiriyay beri hore hargeysa maalmo ani mid ayaan tiriyay waxaan u tiriyay culimada qura ayaan la hadlayay waxaan aad iyo aada uga wareero runtii naxdin badan igu keentay culimmada qaar dhaqanka ay ku dhaqmayeen anigoo runtii aada uga xun waxaan dareemay wadaad masaajidkoodaga makarafon sito oo dad caayaya ama dad radinaya war sheekhi halka la joogaa waa halkey waa ilaahay beydkiisii cidda laga hadlayaana waa ayo waa culimo ma wax kaloo laga hadlaa la waaye waxaan idhi taxayartu waan ku wareeray fii hargeysa magaalada hargeysa mundu ataytuha xilligaani mid laga soo bilaabo famaa caalimun maanan arag qof aqoon leh ilaa welinaasi yadlimu isagoo dadkii un dulmiyayoo jiidanayuun baad arkaysaa kolkaa culimadaan ujeeday inkastoon markii dambe isidhi war culimada yaan lagu dhiiranine ka noqo oo gabay kaloo ammaana ayaan sameeyo culimada ah oo la yidhaahdo beladii ataaka min alilaahi anwaaruhu id kaana fiiki masaajidun tatazayanu waxaan idhi hargeysa iska daa kol haddii masaajidaasiba ku taallo taxayartu waan ku wareeray fii hargeysa magaalada hargeysa mundu ataytuha xilligaani mid laga bilaabo famaa caalimun ilaa walinaasi yadlimu qaala tacaala alle wuxuu yidhi sanasimuhu waanu ka suntaynaa cala alkhurduum sanka dushiisaanu ka calaamadinaynaa dacawtu limaana banii miswaran falaaba falaaba yaday miswarin nin baa nin dilay si khalada ayuu u dilay magtii baa la yidhi iska bixi nin maalqabeeni u tegayo wuxuu yihi warkaalay magtii iga bixi ninkiibaa ka bixiyey gabayganuu tiriyey dacawtu waxaan u baaqay buu yidhi limaanaabani wixii igu dhacay waxaan ugu yeedhay miswara ninka miswar la yidhaah falaba wuu ii ajiibay falabaa yaday miswarin miswar labadiisa gacmood ajiibid baa usugnaatay walee ninkaa labadiisa gacmood maya ma idhaahda buu yidhi war ma ninkaan maya la odhan mise labadiisa gacmood labada gacmood waa kuwii uu magta ugaga dhiibay markaasuu yidhi war aniga intiisa kale bal hayga joogtee halkuu magta ka bixiyey aan gabayga ku sheego buu yidhi labada gacmood buu magta ku bixiyey qaala tacaala alle wuxuu yidhi fakulii cun oo washrabii cab oo waqarri qabowso caynan isha ka qabowso kharajnaa min asuumaali wاljawu baariduun ilaa baaladin ta'wiil kiraamu wataskunu beydkan xagga horeynu ku soo marnayoo keliya waxay ku kala duwan yihiinun waljawu baaridun iyo walqalbu khaashicun kolkaa culimada naqdiga ee xagga adabka naqdiga ku samaysa ayaa waljawu baaridun markaan idhi aan ka baqay inay naqdiyaan markaasaan ku bedelay walqalbu khaashicun qolada naqdigu waxay tilmaamayaan markaad tidhaa waddan qabow baan ka soo baxay nimankanna aad doonaysa inaad ammaanto waxaad u hoosaasinaysaa waddankiinu waa kulayl horta dee run way tahay oo waddankooga sacuudiga mukayaf mooye meel kale laguma jiri karo oo taasi qasad bay iga ahayd laakiin haddana qofka dee aad waddankiisii joogto haddaad kulayl u yar hoosaasisa waa khatar soo maaha kolkaa waljawu baaridun annaga qabow buu waddanka iyagu ahaa hawe macaan buu lahaa idinka laakiin hawadii ma jirto weeyi ogaan baan walqalbu khaashicun ugu bedelay insha allahu tacala halkaa ayuu inoogu joogi doonaa wallahu tacaala aclaa wa aclam wixii su-aalaha haddaynu qabno waa caadi